habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa habeen arbaca toddobiyo tobanka novembar sanadka laba kun toddobiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaramada midoobey oo ugu baaqday madaxda soomaalida inay hannaanka doorasho ee waddankahi dardargeliyaan
waxaan halkan u imid in aan xog ogaal u noqdo howlgallada ay qaramada midoobey ka wado halkan sidoo kalena aan kala hadlo dowladda hoggaanka soomaaliya
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska
rajada sannadan labada kun koob iyo labaatanka ay qabaan gabdhaha soomaaliyeed waxaa jiro walwal badan iyo mugdi ayaa ka jiro marka loo fiiriyo tii labada kun lix iyo tobankii ay ka heleen ee ah boqolkiiba labaatan iyo afartii ay heleen in ay lumin doonaan
wararkii ugu dambeeyey ee dalka etoobiya iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo booqasho afrika uga bilaabatay isla mar ahaantaasina ku bilaabay booqashadiisa dalka kenya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan yuruba mar kale xudun u noqotay xanuunka covid xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka iyo kenya ayaa arbacada maanta ahi waxa ay ku cadaadiyeen xabadjoojin ka dhacda dalka etoobiya iyaga oo weli rajo ka qaba in xal lagu heshiiyey laga dhexdheliyo dhinacyada dowladda iyo mucaaradka dalkaasi etoobiya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo ku guda jira safar uu ku marayo saddex dal oo afrikaan ah oo sidoo kale ay qayb ka yihiin nigeria iyo senegal ayaa digniin ka muujiyey dib ugu laabashada dimuqraadiyadda ee dunida isaga oo kenya ku dhiirigeliyey inay qabato doorasho xora oo sanadka soo socda dhacaysa blinkan ayaa saacad iyo bar ka hor la hadlayay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo uu la yeeshay wadahadallo markii hore la qorsheeyey in uu socdo toban daqiiqo oo keliya kenyatta ayaa xaddii boqosho lama filaana ku tagay addis ababa halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed xilli mucaaridka tigrey ay ku hanjabeen inay u raqaansan doonaan caasimadda addis ababa waxaan aaminsanahay suurtagalnimada in etoobiya ayaa xal u hesho xasradahan waxaana rumaysannahay in xabad joojin ay suuragal tahay ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda kenya rachel omomo oo shir jir ay wada qabteen iyada iyo blinken kadib wadahadallo ay labada dhinac yeesheen antony blinken ayaa ku baaqay in tallaabooyin xoogan loo qaado dhinaca nabadda iyo in dib loo bilaabo kaalmada bini'aadinimo iyada oo boqolaal kun oo qof ay wajahayaan xaalad maclula gudaha dalka etoobiya dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa mar kale ku boorisay muwaadiniinteeda in ay ka baxaan dalka dagaalada ay ka socdaan etoobiya sida ugu dhaqsiyaha badan maraykanku waxa uu shacabku u sheegay inaysan jiri doonin daadgureen la mida tii afghanistan oo kale ay ka sameeyeen oo maalmihii ugu dambeeyey ka hor qabsashada taalibaan ee dalkaas safaaradda maraykanka ayaa baaqan waday maalmo waxaana ay sheegaysaa in shacabka ah inay duulimaadyada rayidka ay uga baxaan dalka etoobiya halkaasoo suuragal ay tahay in mucaaradku ay u soo ruqaansadaan caasimadda adis ababa safaaradda ayaa deyn u yabohday kuwa aan awoodin inay si deg deg ay u iibsadaan tikidho waxaa kale safaaraddu ay sheegtay inuu jiro xabsi laga qabo jahwareer ka dhasha shacabka dhexdeeda si la mid ah kuwii lagu arkay dalka afghanistan waa wax dowladda maraykanka ay ka samayn karto meel kasta oo dunida ka mid ah maraykanka ayaa ka hor iyo kadibba maalmihii ay taalibaan soo galeen kaabuul waxa ay soo daadguraysay ilaayo boqol iyo saddex iyo labaatan kun oo qof oo isugu jira shacab maraykanah kuwa afghanistaniyiina iyo kuwii la shaqaynayay qoysaskooda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa arbacadii qoray warqad furan oo u diray koongareeska maraykanka isagoo ka digaya qulqulka qaxooti tiro badan oo reer afghanistaniyiina haddii uusan maraykanku ka laaban xanibaadda in ka badan sagaal bilyan oo dollar oo ku xayiran bangiga dhexe afghanistan islamar ahaantaasina aan lasoo afjarin cunqabataynta kale ee maaliyadeed ee saaran dalkaas camir khan mutaqi ayaa qoray cunqabatayntu inaysan keliya qarribin ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkaasi balse ay sidoo kale majaxaabisay gargaarkeeda bini'aadinimo ee loo fidin lahaa malaayiin afghanistaaniyiin oo xaalad quusa ku jira xafiiska mutaqi ee kabuul ayaa soo saaray nuqulada warqadda oo ku qoran luuqado badan oo ingilish ay ka mid tahay mutaqi waxa uu ku adkaystay in dowladdiisu ay ku guulaysatay inay xasiloonni siyaasadeed iyo amniba ku keento dalka afghanistan tan iyo markii ay xukunka ku soo noqotay bishii agost ayna dhaaftay balse dhibaatooyin dhaqaale ayaa sii kordhaya gudaha dalkaasi taasoo caqabadaha waddankaasi ka jira ee dhinaca bini'aadinimadana sii xumaynaysa xilligan caqabadaha asaasiga ah dalkeenu waa amniga maaliyadeed aasaaska walaacuna waxa uu yahay xanibaadda hantida dalkeena dadkeena ee dowladda maraykanka ku soo royray madaxa diblomaasiga taalibaan warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidaan idinku hayno qaramada midoobey ayaa ugu baaqday madaxda soomaaliyeed inay dardargeliyaan dadaalada ku aadan dhammaystirka hanaanka doorashada iyo sidoo kale inay hubiyaan qoondada haweenka kaaliyaha xogiyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan africa martha ama akya oo ku sugnayd muqdisho muddo shan maalmood ayaa dhinaca kale sheegtay in qaramada midoobey ay sii wadayso taageerada soomaaliya la garab taagan tahay wariyaha v o a muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan soo dirtay
iyada oo soo gabagabaynaysa booqasho shan maalmooda oo ay ku joogtay soomaaliya ayay sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay maanta ugu baaqday madaxda soomaaliya in ay dardargeliyaan dadaalada ku aadan dhammaystirka hanaanka doorashada iyo sidoo kale in ay ku dadaalaan sidii boqolkiiba soddon loo gaarsiin lahaa qoondada haweenka ee baarlamaanka soo socda waa muhiim in aan dhammaystirno geedi socodkan si aan u suurtagelinno in nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ay u dhacdo si macno leh ayay tiri kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan afrika master ama agyabobi oo ku sugan muqdisho waxaan halkan u imid in aan xog ogaal u noqdo howlgallada ay qaramada midoobay ka wado halkan sidoo kalena aan kala hadlo dowladda hoggaanka soomaaliya ururada bulshada rayidka ah gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada oo sida aad ogtihiin qaramada midoobay si dhow ugula shaqayso gudaha waxaana jirta su-aal ku saabsan doorashooyinka in yar oo hakad ah kadib waxaan filayaa in howshu ay dib u soo laabatay si xowli ah waxaana aragnaa horumar weyn oo laga gaaray heshiiskii doorashada toddoba iyo labaatankii maaj si aan hoosta ugu xariiqno in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada ay siiso nidaam ay soomaalidu hoggaanka u hayso hannaan ay soomaalidu leedahay taasi waxay ahayd fariin aasaasi ah oo ah in aan iyagu la jirno waxaana doonaynaa in aan kala shaqayno si loo dhammeeyo geedi socod kasta oo aan u baahannahay in aan samayno si dalkani uu u noqdo mid jira oo looga dhigo mid xasiloon si loo xaqiijiyo nabadda muwaadiniinta iyo horumar waara oo qof kasta oo bulshada ka mid ihi gaaro ayay tiri booqashadaydu waxay kaloo ku soo beegantay booqashadii golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika ay ku yimaadeen dhowaan muqdisho waxaan u malaynayaa in ay xoojinayso muhiimadda ay beesha caalamku siinayso xasiloonida iyo nabadda soomaaliya iyo sidoo kale horumarka ka socda dalka ee ku saabsan doorashooyinka ayay tiri sargaalkan qaramada midoobay ee dhowaantan la magacaabay oo haysa mas-uuliyadda qaaradda afrika ee waaxda qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo dhismaha nabadda iyo howlgallada nabadda ayaa ku sugnayd dalkan geeska afrika ku yaala iyadoo tan qayb ka ahayd booqasho isbarasho ah waxaa sidoo kale booqashadeedu kusoo beegmaysaa xilli dalka uu ku jiro marxalad doorasho ah seenab abuukar v o a muqdisho
aad ay u mahadsantahay zeenab abuukar dhinaca kale qaramada midoobey ayaa qayladhaan ka soo saartay xariga loo geysanayo dadka ku dhaqan dalka etoobiya tan iyo markii dowladda waddankaasi kusoo rogtay xaalad deg deg ah labadii bishan dhinaca kale waxaa booqasho saddex waddan ku marayo ku jooga gobolka xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken isaga oo booqashadiisa ku furay digniin ku aadan waxyaabo isbiirsaday oo ay keeneen dhinaca dimuqraadiyadda dunida inay wiiqanto falastiin axmed iimaan ayaa warbixintani nala socodsiinaysa
qaramada midoobe ayaa muujisay sida weyn ay uga walaacsan tahay xariga dadka ee sii kordhaya dalka itoobiya tan iyo markii uu dalkaasii galay xaalada deg dega ah bisha nofembar labadeedii hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in inta badan dadkan badankooda laga xirxiray caasimadda adisababa magaalada gondar baxardaar iyo meelo kale dadkan la xirxiray ayaa badankooda kasoo jeeda qowmiyadda tigreega liis trosel oo ah afhayeenka hay-adda ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada geneva in sida ay wararka ku helayaan ugu yaraan kun qof la aaminsan yahay in la xiray halka wararka qaarna ay intaasi ka badan sheegayaan xarigan ayaa socda tan iyo markii ay dowladda ra-iisul wasaare abi axmed ay ku dhawaaqday xaalada deg dega ah laba toddobaad ka hor markaasi oo ay dagaalyahanada t p l f ay ku hanjabeen in ay caasimadda qabsan doonaan qareeno ku sugan itoobiya ayaa sheegay in kumanaan tigree ah la xirxiray tan iyo markii lagu dhawaaqay xaalada deg dega ah xaalada deg dega ah ayaa u ogolaanaysa dowladdu inay xiri karaan qof walba iyadoo aanan balwo loo goynin ama sharciga loo marin haddiiba looga shakiyo inuu taageero waxaa loogu yeeray kooxaha argagixisada dadkan la xirxiray tan iyo markii xaalada deg dega ah lagu dhawaaqay ayaa waxaa ku jira shaqaale ka tirsan qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobey antony guteres ayaa mar kale ku celiyay dalabkiisii ahaa in si deg dega loo sii daayay shaqaalaha qaramada midoobey sida lagu sheegay qoraal uu ku saxiixnaa afhayeenkiisa stephen tujarek trosel ayaa sheegtay in toban ka mida shaqaalaha qaramada midoobey iyo soddon iyo afar darawal oo qandaraaslayaashooda ka hoos shaqeeya weli ay xiran yihiin trosel ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la xirxiray aanan lagu wargelin sababta xarigooda iska badaa in dacwo lagu soo oogee dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinkan ayaa waxaa uu bilowday booqashadiisa saddexda dal ee qaaradda africa isagoo wada digniin ku aadan inay jiraan dhowr arrimood oo horseedaya dibudhac ku yimaada dimuqraadiyadda dunida arbacada maanta isagoo la hadlayay kooxu ololeysa xuquuqda aadanaha magaalada nairobi ee dalka kenya blinkan wuxuu sheegay in dal ku cadcad dimuqraadiyadda sida kenya oo kale ay si is soo taraysa u kordhayso u nuglaanshiyahooda wararka been abuurka ah musuq maasuqa rabshadaha siyaasadeed iyo cabsigelinta dadka codaynaya bilinkan ayaa sheegay inay adag tahay in maraykanku u dulqaataan caqabadahan bilinkan oo soo xiganaya wixii ka dhacay dalkan maraykanka janawari lixdeedii markaasoo taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump ay isku dayeen inay hor istaagaan in sharci dejiyayaasha maraykanku ansixiyaan doorashadii biden ayuu yidhi waynu soo aragnay sida ay u nugushahay dimuqraadiyadeenna
falastiin axmed imaan aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaad ka dhegaysanayseen v o a gaar ahaan barnaamijka caawa iyo dunida
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o e ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in yurub ay mar kale xudun u noqonayso xanuunka covid iyadoo mawjadaha cusub ee xanuunkaasi uu mugdi gelinayo calaamadihii muujinaya in dhaqaalaha yurub uu soo kordhayo islamar ahaantaasina uu ka soo kabanayo dhibaatooyinkaasi uu cudurku keenay wariyaha v o e ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan soo diray waa xilligii munaasabadda loo yaqaano karnifaalka ee dalka jarmalka dalka ugu dhaqaalaha badan yurub inkasta oo dalku uu yahay mid ka mid a dalalka uu sida weyn ugu faafay xanuunka coronavirus marka la eega dhinaca galbeedka yurub jenny newmier waa waxa ay booqatay karnifaalka dalka jarmalka ka dhacaya waxaana ay tiri dhammaanteen waana la tallaalay waxaanan u malaynayaa inay tahay inaan sii wadno tallaalka oo aan hadda tijaabino aan aragno waxa dhaca dareen welwel badan xambaarsan ayaa waxa uu ku gadaaman yahay dhaqaalaha yurub toddobaadyo ka hor rajadu waxay u ekayd mid ifaysa kobaca rubuc biloodlaha ahaana inta badan marka la eego yurub ayaa ka sarraysay maraykanka iyo shiinaha gaar ahaan bilihii julaay agosto iyo sebtembar laakiin coronavirus waxa uu ku soo noqday dalalka jarmalka australia netherland bulgaria iyo romania oo ka mida dowladaha xilligan soo rogay xanibaad qayb ka mid ah robert haver waa falanqeeyaha bangiga bader ee dalka jarmalka We don't know what the future will look like. The infection rate is certainly not good, but stock markets are ma garanayo sida uu noqon doono mustaqbalka heerka xanuunka ma fiicna laakiin suuqyada saamiyada ayaa waxa ay sheegayaan inaysan u xumaan doonin sidii waagii hore sida xayiraadihii ballaarnaa ee dhaqaaluhu uu ku dhowaaday inuu istaago taasi ma dhici doonto hal sabab oo fudud aawadeed waa maxay macnaha ay samaynayso in la tallaalo haddii ay tahay inaad weli gasho xanibaad kale midowda yurub waxa uu kaga jawaabay coronavirus dhaqaale aan horey loo arag oo dhan siddeed boqol iyo sagaal iyo toban bilyan oo dollar laakiin dhibaatooyin ayaa jiray oo ay ka mid tahay qiimaha tamarta sare kuwaas oo saameeyey dhaqaalihii yurub warshadda baabuurta ee dalka jarmalka ayaa iyaduna weli waxa ay la dhibaataysan tahay saameynta dhaqaale xumada ah ee xanuunka uu keenay waxaana hantida sharikadan lagu qiyaasaa afar boqol iyo soddon bilyan oo dollar peter almier kusimaha wasiirka dhaqaalaha ee dalka jarmalka
There is a historically unprecedented shortage of certain products.
waxa uu yidhi waxaa jirta gabaabsi marka la eego taariikhda oo aan horay loo arag oo alaabooyinka qaarkood ku yimid waa dhinaca ganacsiga waxaa jirta boqolaal kun oo baabuur oo aan la dhammaystirin sicir bararka ayaa hoos u dhigaya awoodda kharashaadka macaamiisha iyo weliba cadaadis saaraya bangiyada dhexe si kor ay ugu qaadaan heerka ribada john springford waa ku-xigeenka xarunta dib u habeynta ee yurub taasi waa dhibaato caalami ah waxaa hubaal ah in ay sii socon doonto dhowr bilood oo kale qayb ka mid ah sababta ayaa ah in dib loo furayo macaamiil fara badanna ay markaasi suuqyada ku dareeri doonaan waxaana arrintaasi ay kor u qaadi doontaa dalabaadka adeegyada ay dadku u baahan yihiin waxaana ay tani ka dhigan tahay in nidaamka iibgeynta caalamiga ah uu ku dhibaatooday in uu sii socdo xilliyada qaarkood xilligan qaboobaha yurub waxa ay rajeynaysaa in tallaaladu ay ka hortagaan xayiraado kale oo yimaada oo uu keeno xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana sidoo kale lagu jiraa xilli loo diyaar garoobayo waxaa loo yaqaana ciidda krismaska oo in badan oo ka mid ah dadweynaha yurub ay si weyn u doonayaan inay u helaan adeegyada ay rabaan waxaase xaqiiq ah inaanay heli doonin wax walba oo ay u heli jireen sidii hore marka la eego ciidda krismaska ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan dhegaystayaal iyadoo dunidu ay sii kullaanayso cimilada ayaa aada uga sii darayso waxaana ururka midooda afrika oo xarun lagala socdo islamar ahaantaasina lagu hago gurmadka masiibooyinka ka hirgeliya magaalada nairobi xaruntan ayaa sidoo kale gacan ka geysan doontaa la socodka halisaha afrika iyadoo digniino ka bixinaysa abaaraha daadadka roobabka xoogan cuntiyarida iyo la dagaalanka ayaxa juma majenga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi xuseen bare aadan ayaa inala socodsiinaya
daadadka waaweyn ayaa ku soo badanaya afrika arrintaasi oo muujinaysa sida ay qaaraddu ugu nugushahay isbeddelka cimilada inkastoo ay afrika ka mid tahay meelaha ugu yar ee hawada kusii daaya gaaska hawada wasakheeya si haddaba arrintaasi looga hortago ayaa midowda afrika waxay hirgeliyeen hannaan lagu maarayn karo iyada oo xarunta geeska afrika u qaabilsan maaraynta masiibooyinka ee nairobi ay noqotay xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ah ee afrika laga hirgeliyo sida uu faahfaahinayo juli uma oo ah khabiir ka tirsan ururka igaad
golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka igad ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay kasii degto halista iman karta sidaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey
xarunta nairobi ayaa adeegsan doonta hanaan casri ah sida uu mar kale sharaxayo juli oma
golaha wasiirada ee dalalka xubnaha ka igad ayaa ku heshiiyey in loo baahan yahay in nairobi laga furo xarunta maaraynta masiibooyinka dabiiciga taasi oo shaqadeedu ay tahay in ay kasii degto halista iman karta sidaasi darteed ayaa xaruntan loo hirgeliyey
xaruntan ayaa saadaasha cimilada iyo digniinaha u gudbisa koob iyo toban dal oo geeska afrika ku yaala si fursad loo siiyo bulshada in ay isa sii diyaariso si khasaaraha loo yareeyo sida uu tilmaamayo amjad abashar oo ah agaasimaha xafiiska afrika ee u qaabilsan ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan xakamaynta masiibooyinka
hannaanka ayaa si farsamaysan xogta u ururinaya iyada oo la adeegsanayo kombyuutar casriya waxaana uu si toosa usoo gudbinayaa xogta muhiimka ah xogta ayaa tobankii maalmood hal mar la cusboonaysiinaya si loo sii saadaalin karo abaaraha iman kara abaaraha iman kara
xarunta nairobi ayaa si gaara u ururin doonta xogta ku saabsan daadadka iyo abaaraha iyada oo xarun ku taalla dalka niger ay ururin doonto macluumaadka la xidhiidha roobabka iyo duufaanada waxaana xogta ka timaada labadaasi xarumood laga ururin doonaa xarunta dhexe ee midowda afrika ee adis ababa oo u qaybin doonta dalalka afrika sida uu faahfaahinayo gataku kai oo ah khabiir ka tirsan midowda afrika
waa inaan u diyaarinaa bulshada inay ka jawaabto halista ugu yaraan saacadaha ugu horreeya ee ay dhibaatadu dhacdo waxaanay waajib nagu leeyihiin inaan u hirgelinno hanaanka digniinta islamarkaasna aan u hubinno inuu yahay mid shaqaynaya oo waxtar u leh waxaana laga maarmaan ah inaan hubinno in dadka ay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan barnaamijkan
khubarada ayaa isku raacsan in iskaashiga dalalka afrika uu yahay mid laga maarmaan ah si looga jawaabo isbeddelka cimilada
warbixintii wariyaha v o a juma majanga waxaana la socodsiinaya xuseen bare aadan halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayaanu ku yarnasanaynaa cabduqaadir jubba iyo khadar daahir ayaan idiin soo qabanaynaa
uskada roob dalsan ceeriinoogu weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saareen uskada roob dalsan ceeriinoogu weli degan cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saareen bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya bacaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fiidcaw cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo ilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensiyo ilicaana iyo nabaad insha allah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystiyaal heestaasi cabduqaadir jubba iyo khadra daahir ay ku luqaynayeen qayb ayay ka ahayd idaacaddeenna caawiyo dunida waxaa idiin soo socda goordhowaad dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda maraykanka ayaa mar kale ku boorisay muwaadiniinteeda waddanka etoobiya ku dhaqan sida dhaqsiyaha leh inay halkaasi uga baxaan maraykanku waxa uu shacabkiisu u sheegay inaysan jiri doonin dadgureen la mida tii afghanistan ka dhacday oo kale oo maalmihii ugu dambeeyey ka hor qabsashada taalibaan ay milatariga ka soo qaadeen kumanaan qof safarada maraykanka ayaa baaqan waday maalmo waxaana ay sheegaysaa oo ay u sheegaysaa shacabka inay dulimaadyo rayd ay uga baxaan dalka etoobiya halkaasoo suurgal ay tahay in mucaaradka ay u urqaansadaan caasimadda adis ababa safaaradda ayaa sheegtay inay deen u yabuuxday kuwa aan awoodin inay si deg deg ahi tikidho u iibsadaan dhinaca kale maraykanka iyo kenya ayaa arbacada maanta ahi cadaadiyey xabad joojin ka dhacda dalka etoobiya iyaga oo weli rajo ka qaba in xal lagu heshiiyey laga dhexdhigo la dhex dhigo dowladaha dowladda etoobiya iyo mucaaradka dalkaasi xogeeye arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo ku guda jira safar uu ku marayo saddex dal oo afrikaana ayaa sidoo kale qeyb ka ah dalalka nigeria iyo senegal waxaana digniin uu ka muujiyey dib uga laabashada dimuqraadiyadda ee dunida isagoo kenya ku dhiirgeliyey inay qabato doorasho xora sanadka soo socda blinken ayaa saacad iyo bar la hadlayey blinken ayaa saacad iyo bar la hadlayay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo uu la yeeshay wadatashiyo markii hore la qorsheeyey in uu socdo keliya toban daqiiqo kenyatta ayaa xaddii booqasho lama filaana ku tegay adis ababa halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed xilli mucaaradka tigrey ay ku hanjabeen inay caasimada uruqaansan doonaan wasiirka arrimaha dibadda kenya richela omomo oo shir jiraahid ay wada qabteen blinken ayaa sheegtay inay suuragal tahay oo ay aaminsan tahay in xabad joojin ay ka dhex dhalato dhinacyada ku dagaalamaya dalka etoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa arbacadii qore warqad furan oo uu diray koongareeska maraykanka isagoo ka digaya qulqulka qaxooti tiro badan oo reer afghanistaaniyiin ah haddii uusan maraykanku ka laaban xanibaadda in ka badan sagaal bilyan oo dollar oo ku xayiran bangiga dhexe afghanistan islamar ahaantaasina uu soo afjaro cunaqabataynta kale ee maaliyadeed ee ka dhanka ahayd waddankaasi axmed khan mutaqi ayaa qoraalka ku sheegay in cunaqabatayntu aysan keliya qaribin ganacsiga iyo dhaqaalaha balse ay sidoo kale majaxaabisay gargaarka bini'aadanimo oo loo fidin lahaa malaayiin afghanistaaniyiin oo xaalad quusa ku jira xafiiska mutaqi kaabul ayaa soo saaray nuqulada warqadda oo ku qoran luqadda luuqado kala gedisan oo ingiriisku ay ka midka tahay mutaqi wuxuu ku adkaystay in dowladdiisu ay ku guulaysatay inay xasilooni siyaasadeed iyo amni ay ku keento dalka afghanistan tan iyo markii ay xukunka ku soo noqotay bishii agost ee inaga soo dhaaftay ee sanadkan warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa waa tahay dhegeystayaal markanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
iyadoo dhowaan lagu wado in maamul goboleedyada dalka ay ka bilowdaan doorashooyinka golaha shacabka ayaa dhinaca kalena waxaa magaalada muqdisho ka soconaya kulamo ay yeelanayaan qaybaha kala duwan ee haweenka soomaaliyeed ee hamiga siyaasadeed leh kuwaasoo qaarkood ay aaminsan yihiin inay adag tahay in doorashooyinka sannadkan ay haweenku ka helaan saamigooda siyaasadeed halka ay jiraan kuwo kale oo iyana sheegaya aragtitaasi ka duwan haddaba rajo caynkee ah ayay haweenku ka qabaan inay sannadkan hantaan qoondadooda boqolkiiba soddonka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka mida gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya waa mahadsantahay waxaan aaminsanahay in badanaan ka hadlaynay afar iyo labaatan kursina waan haysanay dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaadan isleeyahay soddon sano kadib barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maaragta hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhammaan aan ka maaragtay walwal badanna uusan aniga hadda igu jirin oon isleeyahay amaba soddonka dhaaftaana inay tahay rajadayda waa midda ii muuqanaysa sababtoo ah hadda odagii shalay wuxuu laayay ama nabadoonkii ama maaragtay dhallinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeenay maalinay shaqaynayaan waana la arkay gabdhaha soomaaliyeed oo runtii ay nasiib daro noqonayso inaan ka hadalno labada kun koob iyo labaatanka hana la siiyo inay maaragtay sanadkan ay isku xishoon doonaan ragga soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aan nahay hantida keliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada soomaaliyeed waa federaal anagu reeraan ka dhalanay reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanaynan guud ahaan waa dadka iyo dalka soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay wiilashii lasoo xuray kii iyo gabdhihii madashan ku ogaan doonaa sanadkan taas oo weliba anu wax walwala ayna hortayda aysan ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhammaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda waxaa maaragtay ifafaaladaydu mar walba way la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeenay maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubinno xaqiijinno kuraasta gabdhaha soomaaliyeed ay ku soo baxayaan weliba aan ku rajaweynaa bal sanadkan in la yidhaahdo ayadoon gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkanna laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa labada kun koo iyo labaatanka sanadkii aan rikoorka jebin doono soddonkana aan dhaafi doono malaha laga yaabee kontonka alle subxaana watacaala noo qoray iyo ka badan baynaan helno anu rajadaydu waa taas haye maryan waa ka fikir duwanaha jawaahir sababtoo ah wax walba horta ilaahay qadaray waxa dhici doona ilaaha og laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhaweyto waxaan la kulmaynay madaxweyneyaasha maamul goboleedaan la kulanay inta aanan shirka heshiiska qaranka lagu jiidin mid walba wuxuu noo muujiyey garab inuu noo yahay maxay ahayd tooy gabdhuhuna ay koow yihiin oo rajaxmo man aanan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanaya heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagna oo ahayd waxay aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan si laciifa loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luuqad adag lagu qoro ayaa isla sidii si kasii liidata waxaa layidhi haweenta kuraasta waa in ilaaliyaa laga ilaalinaya yaase ilaalinaya waa su-aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad aan uga qabaa niyad jab ayaana kasoo qaadnay sababtoo ah haweenka waa la madaadaalina mar walbaba waa la madadaaliya wax qaboo qalbiga waa qalbi jilacsan yihin waxaa loo sheegaya seexda la dhaha taas waxay iila muuqatay inaa la dhaha dadaalka yareeya waa idiin taaganahay haddana aan noola taagnayn taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax walba miska idiin saaran yihiin haddana aan laga qayb gelinayn tusaale waxaa kugu filan guddiyaa la magacaabaa haweenka kuma jiraan ama waa ku yaryihiin tusaale waxaa kugu filan miiska wada hadalka ma joogaan haddii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wadahadalka ayaa lasoo fariisin lahaa go-aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tageen laakiin mar hadaad miiska wadahadal ka maqan tahay meesha lagu tashanaya aad ka maqan tahay sideed sac habeen matale la gaara ama lix sac adina guriga iyo haween caruurtii aad u cariraysid meeshaas wax ilaahay kaaga qoraa horta mar walbaba helaysaa laakiin aadaan cabsanaynaa sanadkan jawaahir baarqab maxaad ku sababaynaysaa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda boqolkiiba soddonka ah walaahi dadaalada faraha badan leh iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay hadday noqoto hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay soomaalidu maaragtay waxay la tahay gabar soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatic qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisuu shaqaystaa laakiin gabadhu waxay u shaqaynaysaa qaranka dariska ehelka iyo asxaabta intaba way u adeegaysaa marka anu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu boqolkiiba boqol inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadaydu in aan labadii kun lix iyo tobankii wixii aan ka barannay inaan maantay nalagu qiyaami karinin dalkan wada leenahay miiska waxa aan ku soconno oo aan rabnana ma aha kursi kaliya maaha waxaan rabnaa xilalka laysku magacaabo iyo kuwa laysku doorto hadday noqoto agaasime hadday noqoto biyotoni ilaa ay kursiga madaxweyneha inta u dhexayso ayay gabdhaha soomaaliyeedan ka rabnaa maaha golaha shacabka keliya boqolkiiba soddon meel walba oo wiil joog waa inay gabri joogto waxa aan rabno waana midda hadda keenaysa bisaylkii faamiligii qabaa'iladii oo bartay reerkaa u dhaxdo oo maaragta inta badan aan dhihi jirna reeraan u dhaxnay waxba nooma ogola reeraan ka dhalanay waxaan u malaynayaa sanadkan way ka baxaysaa in gabdhaha la dhisi doono gabdhahana ay siyaasadda si xowliya ay u soo geli doonaan hadday joogto qurbaha hadday joogto gudaha habeen iyo maalin annagu waxaan nahay ciidan gayfan guriga taagan goob walbana taagan marka shalay markaan hurdaynay maanta waa soo jeednaa annaguna waxaan u arkaynaa waa xal maaha waa ugu yaraan boqolkiiba soddon inay gabdhuhu kuraasta aan helno in nala siiyo maaha waa inaan helnaa waaye waan helaynaa boqolkiiba boqol rajadeyda maryan maxay tahay rajada jawaahir u muuqata ee aan adiga kuu muuqan marka la eega saamiga iyo haweenka gucilo orodka ugu jiraan mar walba waxaa waa jawaahir waa ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadda la aadayaa hadday tahay doorasho la isu codaynaayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka soomaaliyeed laakiin dadban marka laleeyahayba dadbantaan ku dhex jirnaayo waxaa annagaa nagala dadbaayaa rag aa la soo saarayaa haween cid wax u ogol ma jirto waxaa kuu caddaynayso haweenka waxaa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaata kursiga yaa qaba reer hebelaa qaba reer hebelay kula naqanaysaaye naga daaya keena walaalka aan qabno xagga hadda ergada waa la badiyey konton iyo kow iyagoo ah ayaa maalin lagu yeysnaa boqol iyo kow waa laga dhigay lacagta haweenku way ku badan tahay oo intaasoo lacag ah sida ninka uma keeni karto maxay ahayd toy ii sheeg gudiyada kuma jiraan saan kuu sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walowka ugu weyn ah dhinaca lacagta way ku badan tahay ergada waa og tahay ergooda iskama tegaysa meesha lacagay u baahan tahay boqol iyo kow qof in la beegaraya u baahan tahay lama heli karo haweenku waa la iska indhatiraya waxqabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira kii shala keenaa ka shalaysan oo dhahaayo kii keenin wax lagama qabanin ana ma keenaay gabdho badanaa arrin odayaashood ay dhahayaan sanadkan waa kugu ceeboonayo waxaana la yidhi waana la ceebiyay haddaan reer hebel nahay waxaana la dhahay nin maxaa u keensan weysan markaa gabar keenaysiin marka intii kuwii kalaaba lasoo dirdiray kuwii keenayaaba sanadkan la niyad jebiyey kuwa aan shala hore u keeninna inay ku guulaystaan markay arkeen tallaabo laga qaadiba haddana sooma wadaan marka rajadeeda wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama abrisheed garaynin kuwii aanan keeninna lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inayan gabar keeni doonin welwel weyn ayaan taas ka qabnaa kuraasta haweenka sida jawahar u sheegtay ay ku fadhiyaan inaan weynaanba ani ka baqaayaaba iyada waxay leedahay afarlaatankeena hanoola xiro inta dhimana hana lasoo siiyo afar iyo labaatanka ayaan welwel waxaan ka qabaa in aynaba soo naqanayn inaan welwel ka qabaa taasna waxaa daliil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda lix iyo hadda way kala duwan tahay xataa waagaas waxaa jira saacadan goboladaa la jiray maxay ahaytoy galaangalaa jiray ergooyinkaa la xulanayey maxay ahaytoy haweenka xataa dad rabaa ragga ka buuxeen oo dhahayn ilaa hadda haween haweenka baarlamaanka markaa la sheekaysatid haween ishubta oo ku dhahayso aniga waxayga bannaanka ii yaaliin oo boqolkii boqol waaye sanadkan ma jirto ma jirto waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese haweenka soomaaliyeed ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed ee boqolkiiba soddonka aan ku horeeyo jawaahir xalka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba inay dhallinyaradii gabdhaha ahaa maantay markaa aad geshid baraha bulshada gabar yaroo musharaxaad arkaysaa marka anigu fariinteenna waxay ahayd marka horeba gabadha ariga jirtaba inay gaarto marka maantay adduunyada hore u martay ee casriga ah in gabdhaha soomaaliyeed ay baryootamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra-iisul wasaarahana aan ka codsanaynaa iyo dadka gudiyada maaragtay tiimka hogaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aanba loo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdho way ku tartami karaan marka anigu mar walbaba waa aniga sheegay wacyigelinta oon badino bulshada soomaaliyeed oo ku baraarugsan gabdhaha soomaaliyeedna inay mar walbaba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxaa ii muuqato kalsooni badanaan ka qabaa gabdhaha soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankana way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan de way barteenoo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay haye maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa xalka wuxuu yahay haweenku waa inay isgarab siiyaan haweenku dal iyo dibad hadday iyaga issaboortigareeyaan oo sanduuq dhaqaale intay furtaan lacag yar qiim khadmad yar lagu shubo khadmadaasoo gabadha musharcadda ah guddi inta loo saaro maha khadmad in gabadha oo dhan lagu fasaxayo guddi inta loo saaro leeyahay bal inta musharaxiinta ah anagoona qabiil ku dooranin anagoona yey taha dhehaynin gabar soomaaliya darteed khadmadeena waa taasaa sanduuqaasi ku jirta ayaa lacag aan oga marsooninin lacagta xataa gabdhihi halaga bixiyo ergada ha loo gado oo maxay ahaytoy fiigina halaga bixiyo gabdhuhu waa inay iyaga iscaawiyaan xalka noocaas aan u arkaa inay iyaga iscaawiyaan sanduuq ay furtaan maxay ahaytoy gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doontaa talooyin kaloo aan siinaa waxay tahay inaan la quusanin in oda dhaqameedka loo tago in maxay tolka la iska soo gado in aad tusta tolka waxyaabihii aa u qabatay inaad tusta tolkaada inaa u roon tahay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo maryan axmed oo ka tirsan hablaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad buu umahadsanyaha dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska caasho ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaysaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa socotaa xulista ah doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana soo ifbaxaya walaaca ay dumarka ku jira siyaasadda iyo kuwa doonaya inay hadda ku soo biiraan ka qabaan inay helaan kuraasta looga qoondeeya ee ah boqolkiiba soddon baarlamaankii midkan ka horreeya ee tobnaad ayaa dumarka waxa ay heleen afar iyo labaatan kursi oo keliya haddaba rajo intee la eg ay dumarku ka qabaan inay boqolkiiba soddon ka helaan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka waa qodobkaanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan iyada oo ay xilligan dumarku xusulduub xoog leh ugu jiraan sidii ay baarlamaankan koob iyo tobnaad ee federaalka uga heli lahaayeen qoondada looga cayimay ee boqolkiiba soddonka ah ayaa waxaa durbaba soo baxaya walaaca ay ka muujinayaan in dadaalkoodaasi uu midho dhali karo sida ay faahfaahinayso duniye maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka ah rajada sannadan labada kun koob iyo labaatanka ay qabaan gabdhaha soomaaliyeed waxaa jiro wad walwal badan iyo mugdi ayaa ka jiro marka loo fiiriyo tii labada kun lix iyo tobankii ay ka heleen ee ah boqolkiiba labaatan iyo afartii ay heleen in ay lumin doonaan sababaha dumarka ku beeraya walwalkaasi ayay duniya ku micnaysay laba sababood oo kale ah marka u horeyso waxa waaye constitutional soddonkii ma aha waa wax princibal ah midda labaad awoodii oo dhan waxay gacanta u gashay madaxdii maamul goboleedyada labadaasi qodob ee walaaca ku haya dumarka ayay sii faahfaahinaysaa duniya princibalka naftirkiisa waxaa la rabaa in daacad laga yahay sida four point five kab ay daacad uga yihiin dowladda iyo nimanka madaxweyneyaasha maamulada ama madaxda maamulada waxa waaye princibalkan oo thirty percentage-ka garoowe one iyo two ayaa two ayaa gaar ahaan lagu gaaray waa princibal jiro waa kii lagu soo doortay labaatan iyo afarta boqolkiiba laakiin markaas nimankii hogaaminayay ee toddobada ahaa ayaa ka daacad ahaa oo habraaca iyo meel walba ayay ku qorneed siitiska gabdhaha laakiin kan ilaa iyo hadda habraac ay ku qoran tahay ama meel loo tixraaco ama laga tixgelinayo princibalkaas male waxaad moodaa in laga gudbay qabiilkii iyo oday dhaqankii boqol iyo soddon iyo shanta ahaa oo odayaal la keensaday maxaa dheh habraac ayaa jiray oo la keenay oo ahaa lagu heshiiyey oo ay seventeenkii ayaa jiray oo ka dambeeyey iyo ku ka horreeyeyba heshiisii ahaa jiray oo ahaa inay shan afar oday dhaqan iyo odaygii ahaa saxeexaha iyo laba qofoo bulsho rayid ee ay soo xulaan wixii oo dhan waxaad moodaa in la tirtiray oo sanadka awoodoodii aysan jirin oo awooddii oo dhan la iskugu geeyey madaxdii maamul goboleedyadii inay iskugu tagtay awooddii oo ayaga qofkay rabaanna keeni karaan qofkay rabaanna ka tegi karaan maryan maxamed xasan waa guddoomiyaha haweenka gobolka bari waxaana ay ka mid ahayd ergadii maamulka puntland aasaastay waxa ay sheegaysaa in caqabadaha haysta dumarka ay ka soo bilowdaan guriga oo ay taxan yihiin ilaa heer siyaasadeed gabdhuhu siyaasadda marba mar bay ahayd maraan looba ogolayn waa jirto waxaasee jira caqabadaa jira caqabadaha waxaa ka mid ah gabdhaha hortaagan caqabaddu waxay ka bilaabanaysaa guriga marka u horeeya ka qabaa ugu horraba carruurta inay hayso guriga joogto aabii wiilbu wataa ay ku qanacsan yahay beeshii guud oo ay ka dhalatay waxay waxla ogol yihiin wiil bay rabaan waxtar kastoo ileeda aqoon kastoo ileeda gabadhi lama rabo kuwa qabaana uma ogolo hadee waxa weeye dhaqankeeda amna dhiiggeeda ma lihin kelmada la adeegsan jiray waaga hore sabanjaahiliyihii baa jiri jirtay waxaa jira marka maantay ku dhaqdhaqaaq roon yihiin saanu da maqaleena dowladdu waxay u samaysay bersenteed yar gabdhaha in laga qaado oon ragga lala simin inta beeli soconayso gabdhahu waa yar tahay wax badan say u helaan haddeer dadaal baa jira madaxweynaha kanu waa sheegay inuu gabdhuhu soo gala wax la qabto laakiin maxaa hortaagan wixii la qoontay iyo qabiilkii halka yaal qoontadii qabiilkaa soconaysa laakiin maryan ayaa aaminsan in maamul ay aasaaskiisa udubdhexaad u ahaayeen ay maanta marti ka yihiin puntland as-aaskeedii isu keenideedii talabixinteedii haweenkaa isu keena fikira haweenku keenay ku timi boosaasayna ahayd dahabkooday u gadeen si wax u qabsoomaan hawl badan baa gabdhaha ka gaartay sidii wax loo noqon lahaa anigu xaadir baan ahaa erkadii baan ka mid ahaa gabdhihii markaa lafdhabarta u ahaa shirka markii la dhisay waxaa la yii shan iyo toban baarlamaanka qaata shan iyo tobankiina la siiyey baarlamaanka oon lahayn goortii waxay noqotay qabiilka waxse laga tiro mid loogu daro shan gabdhood baa ka soo haray shantii qabal waxaa la yidhi haloo qora tuuro oo gabdhaha la kala siiyo maanta laba gabdhood baa hadda dhex jooga oo mid gadaal lagaga daray oo aan horti hore u jirin caqabadda xagga dhaqaalaha ayaa sidoo kale ah gidaar weyn oo aanay ka tallaabi karin dumarka sababtoo ah dumarku ma haystaan dhaqaale ku filan oo ay tartan ku galaan sida ragga oo kale waa tan mar kale maryan inta ninku bixiyo oo ku tartamayo ma bixin karaan inkastooy wax aaraan tahay lacagta la qaadaya dhowr gabdhood baa boosaas kuwa waa niyad jabeen oo waaba qanceen waxay maxaanu isu daalinaynaa doorarka hore kuwaa doonay oo laga tegey kuwa marraas soo kacay kuwaa iskaba quustay dalkaba ka tegey kuwaa haddeer jooga oo waxay leeyihiin ku quusgaaban say rajadooda u yartahay muddada doorashada aqalka hoose oo dhowr mar dib u dhacday ayaa iyana sidoo kale culays dhaqaale ku keentay dumarka sida ay mar kale sheegayso duniya waktigii oo sii dheeraanaya maalinba maalinta ka dambeysa oo habraac kii afraada hadda la sameeyey waktigii wuu dheeraanaya mar moor uu waktiga sii dheeraadaba gabdhihii waxaa waay markii horeba garabraratay ahaayeen waxba ma ay ku haynin micnaha meesha oo dhaqaale saas u buuran ma wadanin marka musharaxiintii gabdhaha waxaa u malaysaa maalinba mid inay kasii degayso jaraanjaradii hoteeladii waa la kordhiyey ammaankoodii ma badna oo dhaqdhaqaaqoodii siday ragga u dhaqdhaqaaqaan uma dhaqdhaqaaqi karaanoo ragga meel kasta iyo saacad kastay socon karaan gabdhihii socodkii dhaqdhaqaaqii ma qabaan oo ma awoodaan meelaha qaar waxaa la dhahay ma lahan muxuu ahaan dayaarado sukuuridka naftirkiisa gabdhihii culaas weyn ayuu ku yahay waxa waaye dayaarada in loo raaca maahine ma lahan dhulkii wax kastana markii doorasho timid waa qaaluubeen oo cirkay isku shareereen nimanku inta badan waxaa waaye ashaamud waaye waa guruub guruub waaye gabdhaha waxa waaye waxa waa nin gu kaa weynaa layidhi irguluxeed kaa weyn nimankan ilaa sigistigii ay wadeen doorasho iyo wax walbo iyo loobinkii iyo qaabkii haato taagtiigii way ka badiyaan gabdhihii iyo qayaanadii awoodihii sarena ayagaa ku fadhiyo nawaal maxamed xuseen waa toddobiyo labaatan jir baratay cilmiga siyaasadda damacna uu ka hayo ka qaybgalka siyaasadda waxaana ay sheegaysaa inay tartan ugu jirto kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka ee dowladda federaalka ah iyadoo ka soo tartamaysa magaalada boosaaso waxaana ay ifinaysaa culays ay dareemayso waxaan weligay jeclaa inaan siyaasadda ka qayb qaato u tartamo saddex wiil baan isla tartamaynaa waxaan u tartamayaa kuraasta booso lagu qabanaya aqalka hoose inkastoo aan ogahay inay jiraan dad badan ka hor imaanaya inaan siyaasadda ku biiro aman hadday noqoto faamilka hadday noqoto dad yani markasta dhahaya dhinacaas waxa lagu talagalay wiilasha gabdhuhu kuma fiicna kuma badna waxaasoo kale ah haddana ma niyad jabayo muxuu ahaayeto kamana harayo marka ugu horeysa aan raadiya maahan waagi hore waxaan raad marka hore waxaan raadiyey agaasimayaal wasiiraan raadiyay haddana saasay tahay kuma aanan guuleysan saasay tahayna kama niyad jabayo maxaad gabdhaha ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa gabdhaha inay mar walba waxay jecelyihiin inay raadsadaan inaysan niyad jabin inay maskaxdooda adeegsadaan inaysan maqlin codadka ku hareereysan oo dhinacyadooda ka shidan shukri maxamed deer oo ka mid ah dumarka ku nool magaalada boosaaso ayaa hase ahaatee waxa ay qabtaa in haddii dumarku ay ku mashquulaan siyaasad ay dayacayaan mas-uuliyad ka weyn tan siyaasadda oo horseedi karta qoys iyo bulsho burbur dumarku siyaasadda kuma qurux badna waxay ku qurux badan yihiin gurigooda inay joogaaniin oo carruurta koriyaan oo maatada inoo hayaanin wax badan baa ka dhumaaya hooyo maqan gurigeeda carruurta waa baaba'aysa gabdhaha waa la kusanayaa wiilashu koolay cabayaan odaguna waa ka tegayaa meel kale oo badan oo weliba fool xun baa bannaanaanaysa oo bulshada aan ku qurux badnayn habraaci ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee ka kooban shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaaraha laguma soo qorin qoondada haweenka laakiin afka ayaa laga sheegay intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay inta ay la eg tahay rajada ay dumarku ka qabaan inay boqolkiiba soddon ka helaan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka intaaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsantaha caasho ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha aynu jaleecno kusoo dhawaada heestan
ogobe ijaleecada indhahaaga buuxshe wa ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ogobe ijaleecada indhahaaga buuxshe wa ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ma abaado ma idlaado lagamana adkayste ma abaado ma idlaado lagamana adkayste dadna ruuxku aaminayey iyo wacadilahaye dadna ruuxku aaminayey iyo wacadilahaye inna lama ilaawe inna lama ilaawe halaynin yahay ilwaad quro iyo tumara maanti waxaad tahay ilaahay ibil miduu ku koobo inan yahay ilwaad quro iyo tumara maanti
heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii fiidnimo ee caawa iyo dunida dhegaystayaal adigoo jamaal axmed ismaan iyo idinla socodsiinayey tan iyo berito aroortii lixda iyo barka waxaad kaga tegayaan nabadgelyo